galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti bisha maarch ee sanadka labada kun shan iyo labaatankana waa kow waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com saacadduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mida waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta ee jibuuti oo u tartamaya kursiga xubinnimada fifa waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hambaryada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalaasiyasha intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida wejiga koowaad ee xabajoojinta israa'iil iyo xamaas ayaa lagu wadaa in wakhtigiisu dhammaado maanta oo sabti ah laakiin wadaxaajoodka marxaladda xigta oo lagu xaqiijinayo xabajoojin joogto ah ayaa ilaa iyo hadda ah mid aan wax natiijo a lahayn xabajoojinta ayaa waxaay dhaqan gashay sagaal iyo tobankii bishii januari kadib in ka badan shan iyo toban bilood oo dagaal ah oo ka dhashay weerarkii kooxda xamaas ay oktoobar toddobadeedii labada kun iyo saddex iyo labaatankii ay ku qaaday israa'iila kaasi oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa taariikhda ee dalkaasi dhowr toddobaad gudahooda ayaa kooxda xamaas ee khaza waxa ay sii daayeen shan iyo labaatan haystayaal oo nool waxayna dib ugu celiyeen israa'iil meydadka sideed kale iyaga oo ku bedeshay boqolaal maxaabiis oo falastiiniyiin ah oo ku xirnaa jeelasha israa'iil wejiga labaad ee xabajoojinta jilicsan oo ay garwadeen ka yihiin maraykanka qatar iyo masar ayaa wadaxaajoodyo adaga oo bilo socday kadib ay tahay in uu bilowdo axadda lana sii daayo dhowr lahaystayaal oo weli ku sugan khaza ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa shalay talafilayey inuu kulan heer wasiir ah uu la yeesho saraakiisha ammaanka sida ay sheegtay warbaahinta israa'iil kadib markii wafdi uu u diray masar si looga wada hadlo wejiga labaad ee xabajoojinta warbaahinta dowladda masar ayaa waxay sheegtay in dhinacyada ay arrinta quusayso ay bilaabeen wadahadlo xoogan si ay uga wada xaajoodaan wejiyada soo socda ee heshiiska xabajoojinta iyadoo ay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo hirgelinta isfahamkii hore ee lagu heshiiyey ruushka ayaa sabtida maanta sheegay in uu qabsaday laba tuulo oo kale oo ku yaala bariga ukrain iyadoo saraakiisha kiev ay sheegeen in duqeynaha ruushka uu ku dilay qof islamarkaasna ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban kale wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa waxay sheegtay in ciidamadeedu ay qabsadeen sidney iyo borkalatski oo ku yaala koonfurta bariga ee gobolka donesk ciidamada cirka ee ukrain waxa ay sheegeen in ruushka xalayto uu ku soo weeraray boqol iyo konton iyo afar diiradood oo ah kuwa aan duuliyaha wadin kuwaasi oo boqol iyo saddex ka mida lasoo riday kow iyo konton ka mid ahna laga waayey radaarka iyaga oo aanay geysan wax khasaaraha maamulka gobolka ayaa si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in qof la dilay dhowr kalena ay ku dhaawacmeen gobolka koonfurta odessa hal qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa lagu dhaawacay labaiyo toban qof ayaa waxaa lagu dhaawacay gobolka waqooyi bari ee kharkif halka laba kalena la sheegay in ay ku dhaawacmeen koonfurta gobolka kherson sida ay ku warameen maamulada deegaanka halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington kooxda xagjirka ee kurdistan ee p k k ayaa sabtida maanta ah ku dhawaaqay xabajoojin deg dega sida ay warisay warbaahin ku dhow kooxda tani ayaa waxay ka dhigan tahay in kooxda ay qaadatay hadalkii ahaa in hubka ay dhigto islamarkaasina hogaamiyaha xidhan cabdulaahi oakland uu yidhi taasi oo ah tallaabo weyn oo lagu soo afjarayo dagaalka afartanka sano ee ka dhanka ahaa dowladda turkiga oakland ayaa khamiistii waxaa ugu baaqay b k k inay hubka dhigto lana kala diro tallaabadaas oo xukuumadda madaxweyne rajab dayib erdogan iyo xisbiga mucaaradka ahi ay ka dhawaajiyeen inay tahay mid ay soo dhoweynayaan haddii lagu guulaysto tallaabadani ayaa waxa ay saameyn ballaaran ku yeelan kartaa gobolka iyadoo lasoo afjarayo colaad ay ku dhinteen in ka badan afartan kun oo qof tan iyo markii p k k oo hadda fadhigeedu yahay buuraha waqooyiga ciraaqa ay bilowday kacdoonkeeda hubaysan sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii tallaabadan ayaa erdogan waxa ay siin karaysaa korukac awooddiisa gudaha iyo fursad taariikhi ah oo uu nabad iyo horumarba uu ku soo dabaalo koonfurta bari ee turkiga halkaasi oo isku horimaadyadu ay ku dileen kumanaan islamarkaasina waxyeelo ba-an u geysteen dhaqaalaha warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay suleymaan xasan waabiri oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka jabuuti islamarkaasina ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga kubadda cagta ee qaaradda afrika ayaa v o a waxa uu u sheegay in haatan uu u tartamayo xubin ka mid ah guddiga kubadda cagta adduunka ee fifa suleymaan xasan waabiri oo muddo dheer ku soo jiray ciyaaraha kubadda cagta ayaa waxa uu sheegay in shan kursi oo guddiga fifa ka bannaan ay u tartamayaan toban qof wadamo kala duwan oo caalamka ah saare ciili nuur ayaa khadka telefoonka waxa ay kula xiriirtay isaga oo ku guda jira safar uu ku marayo qaaradda afrika kaasi oo qayb ka ah ololihiisa uu ku doonayo inuu ku guulaysto xubin ka mid a guddiga fifa doorashada la qaban doono bartamaha bishan march
maanta waxaan ahay sulaymaan xasan waabri oo ah guddoomiyaha kubadda cagta jabuuti waxaana oo kale oo ahaa siddeed sanadii u dambeeyey waxaan ka mid ahaa guddiga fulinta ee africa gaar ahaan afartii sannadood u dambeeyey waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenka kubadda cagta african ahaa siddeed sanad kadib waxaan goostay inaan u tartamo guddiga sare ee fifa guddiga fulinta ee fifa guddiga sare ee fifa maaragtay guddiga fulintiisu waxay ka yimaadeen qaaradaha qaaradda africa barba ka yimaadeen qaaradda yurub qaaradda america kolkaan toddoba xubnood baa ka yimaadeen qaaradan africa toddobada xubnood guddoomiyaha qaaradda africa iska lama tartamo guddoomiyaha qaaradda africa ayaa ah xubinta labaadna waa gabar haweeneyda oo saddex haween baa u tartamaya aniguna shanta ahayd balaasi hadhay ayaan u tartamayaa waa gartay saleman yaa kula tartamaya adiga imise qof baa kursigan kugula tartamaya
aniga iyo iyo iyo iyo sagaal kale kolkaa toban toban wadan baa u tartamaysa shanta kursi kolkaa inshaalla si fiican bay u socotaa dib ilaa laba bilood ololaha ku jira qaaradda africa wadana ilaa shan iyo wadan baa soo maray haddana kula socda waxaan socdaa nigeria ololona si fiican buu socdaa insha allahna wixii ilaahay qorqoryahay laakiin anuse intii itaal intii itaalkayga waan sameeyey waan waana aad iyo aadna waan u kalsoonahay inaan insha allah guulaysan doonaa doona marka imika suleymaano waxaad u tartamaysaa inaad ka mid noqoto guddiga kubadda cagta ee caalamiga ee fifa loo yaqaano mid ka mida xubnaha amaba kuraasta dadkaasi ay ku fadhiyaan waa sida waxaa imika u tartamayaa siddeed sano kadib oo kaafkan ku fadhiyey guddiga fulinta ee fifa kubadda cagta adduunka qolada maamusha ee fifa ladhaho guddiga fulinteeda u tartamaya waan gartay marka bal iiga waran taariikhdaada xidhiirhka kubadda cagta aada la leedahay goormaad ku guulaysatay inaad noqoto guddoomiyaha xidhiirhka kubadda cagta ee dalka jabuuti bal taariikh yaro kooban naga sii geedigan aada ku soo gaadhay inaad ilaa imika u tartantid xubin ka tirsan fifa waa mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waxa weyn anigu kubadda cagta hoostan kasoo bilaabay ciyaartooy mara haddana waxaana garsoore garsoore dabidi hadda waxaa noqday gudoomiyaha kubadda cagta ee naadiga la oran jiray sadeye oo la oran jiray oo kale oo naadayaasha jabuuti kamid ah yaan shan sanadood gudoomiye ka ahaa markii dambe waxayna xiriir kubadda cagta ayaan ku biiray toddoba sagaashakii markaa uu noqday maaragtay xogayaha maaragtay guddiga garsoorayaasha markii dambena gudoomiyaha garsoorayaasha ee jabuuti baa noqday markii dambe gudoomiyaha xagga maaragtay competitionka u qabsan baa noqday haddana gudoomiyaha maaragtay u qabsan xagga ashaxantaa noqday haddana waan soo socday waxaan noqday xataa instructor maaragtay xagga fifa oo maaragtay xagga refriga yaa noqday qaaradda africa iyo qaaradda fifa waxaan noqday mas instructor tababare yaa noqday haddana haddana waxaan noqday instructor commissioner oo ayaan ka noqday qaaradda africa iyo fifaba oo match commissioner hadda ciyaarihii aan qabto waxaa kamid ahaa laba kun iyo sideed tobankii world cupkii ka dhacay russia waxaan ahaa ninka ugu horeeyay afrikaana opening ciyaara world cup ilaa final qabtay finalkii faransiiskii kulasha ciyaaren ana anaa anaa ka ahaa maaragtay match commissioner ka ahaa mas-uulka ahaa ciyaartaas qatar daacada laba kun iyo laba iyo labaatankii anaa match commissioner ka ahaa xiriir kubadda cagta haddaan ku noqdo toddoba laba kun iyo afartii waxaa laga dhigay maaragtay xogaha ku-xigeenka kubadda cagta iyo tarasharka xagga maaragtay maaragtay federeshinka oo guddoomiye hore iga dhigay markii dambena waxaan guddiga fulintaana ku jiray laba iyo dhammaadkii laba iyo laba iyo toban laba kun iyo laba iyo tobankii ayaa noqday guddoomiyaha kubadda cagta jabuuti ayaa lay doortay ilaa hadda ayaan ahay guddoomiyaha kubadda cagta jabuuti laba kun iyo lix iyo tobankiina waxaa waxaa laga doortay markii ugu horeysay guddiga fulinta africa laba kun iyo koo labaatankii iyo hadda mar labaad laga cusboonaysiin afar sano oo kale hadda noqdo maaragtay guddiga fulinta africa oo yaan la cusboonaysan haddana guddoomiye ku-xigeen maga africa ka noqday maantana insha allah waxaan tartamayaa guddiga sare ee fifa waan gartay suleyman dadaalkaa badan ee aada soo gelisay kubadda cagta dabcan xidhiidho kala duwan baad ku yeelatay wadamada qaaradda afrika iyo kuwa adduunkaba markay noqoto dhinaca sportska marka dadka iminka kula ololeynaya maaragtay caawinaya tartankaagan ma waxay ku kooban yihiinuun dadka kubadda cagta ku shuqulka leh mise sidoo kale dowladaha iyo dadka siyaasiyiintiina qayb bay ku leeyihiin horta waana ogaatay tartanka haydaha adduunka caalamiga loo tartamo fifa ha noqdo abo caf ha noqdo abo union africa african union ha noqdo abo maaragtay united states ha noqdo qof walba uu ku saacidi karaa tartankaasaa u guulsan lahayd insha allah aniga axade aniga kow horta waxay waxay taageersa maaragtay dadkii dadkay kubadda cagtay jabuuti dhammaan soma axada dadka axada soomaaliya meel walba degan yihiin xukuumadeeda jabuuti oo madaxweynuhu horeeyo iyo iyo iyo dadkii kale asxaabtay maaragtay intaa wasfan ku jira qaada africa waxaan samaystay cilaaqaad dad badan baa cilaaqaad la leeyahay guddoomiyaha fifa ee iminka maaragtay xilka haya markuu laba kun iyo lix iyo tobankii uu ku guulaystay africa ninkii ugu horeeyey qaaradda africa taageere aniga ahayd markuu guulaystay lix iyo labaatanki february ayuu guulaystay lix iyo labaatanki lix iyo labaatanki marso wuxuu lix iyo tobankii wuxuu yimid jabuuti socdaalkii ugu horeeyay adduunka taga jabuuti miday taanasta commitment waa taageerada aan siiyey berigaas
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa sulaymaan xasan waaberi oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalka jabuuti waxa uu waramayey zahra ciila nuur dowladda federaalk ee soomaaliya iyo midooda afrika ayaa dhowaan ku heshiiyey tirada ciidamada qeybta ka noqonaya howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee midooda afrika waxaana kaloo ay ku heshiiyeen tirada uu yeelanayo dal walba oo howlgalkaasi qeyb ka noqonaya warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan kadib toddobaadyo ay ku kala aragti duwanayeen dalalka soomaaliya ethoobiya iyo burundi tirada ciidamada iyo cidda qaybta ka noqonaysa howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee midooda afrika ee eyusom ayaa hadda kala aragti duwanaanshahaasi laga heshiiyey gaar ahaan midooda afrika iyo dowladda soomaaliya sarkaal sare oo ka tirsan midooda afrika oo codsaday in magaciisa aan la shaacin sababo la xidhiira inuusan fasax u haysan inuu la hadlo warbaahinta ayaa v o eda u sheegay in ciidamada burundi ee soomaaliya ku sugnaa tan iyo labada kun iyo toddobadii ay isaga bixi doonaan dalka kadib markii ay labada dowladood isku khilaafeen tirada ciidamada burundi ee qaybta ka noqonaya howlgalkan tirada ciidamada howlgalkan taageerada iyo xasilinta midowda afrika ee soomaaliya ee loo soo gaabiyo eusom ayaa la filayaa inay noqoto kow iyo toban kun iyo sagaal boqol oo askari oo isugu jira militari boolis iyo shaqaale rayida sida ay sheegeen saraakiisha soomaaliya iyo midowda afrika ee v o eda la hadlay qorshaha cusub ayaa u qoondeeyey afar kun iyo shan boqol oo askari dalka uganda ethoobiya waxaa loo qoondeeyey laba kun iyo shan boqol dalka jabuutina kun shan boqol iyo labaatan askari ayaa howlgalkan qayb ka noqonaya dalka kenya waxa uu howlgalkan ku yeelanayaa kun afar boqol iyo toban askari dhammaan dalalkan waxay horey qayb uga ahaayeen howlgalladii midooda afrika ee admis iyo kii ka horreeyey ee amisom hase yeeshee waxaa ku soo biiraya howlgalkan cusub dalka masar oo kun iyo sagaashan iyo kow askari ku yeelan doona wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud awees jaamac ayaa sheegay in howlgalka cusub ee eyusom uu muddo sanad ah socon doono kadibna uu qorshuhu yahay in ciidamada soomaaliya loo sii diyaariyo sidii ay ammaanka waddanka ugala wareegi lahaayeen ciidamada shisheeye marka howlgalkoodu soo dhammaado dabcan howlgalkan eusom la yidhaahdo tirada ciidamo ay ka qayb galaya waa ay kooban yihiin horeyna lambarkoodii waa loo sheegay ethoobiya waxay ku yeelanaysaa in ka badan laba kun oo askari oo uganda ayaa tir ahaan ka badan ciidamada ka howlgeli doona howlgalkaasi howlgalkaasna waa howlgal sanad ku eg oo markaasi kadib ciidamada soomaaliya haatan la diyaarinayo ay noqon doonaan kuwo la wareega mas-uuliyadda amniga ee dalka oo dhan laakiin dal walba inta ciidan uu ku yeelanayo waa la caddeeyey waana howlgal socon doona muddo sanad ah oo ciidamo kooban oo ilaa iyo kow iyo toban kun oo ciidan gaaraya ay qayb ka noqon doonaan sarkaal labaad oo ka tirsan midowda afrika oo isna codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa v o eda u sheegay in weli uu socdo wadaxaajoodka ku saabsan askarta burundi ee ku sugan soomaaliya haddii dowladaha soomaaliya ee burundi ay ka heshiiyaanna ay suurtagal tahay in ciidamada burundi ay qayb ka sii ahaadaan howlgalkan sidoo kale waxaa jira dhowr boqol oo boolisa oo ka kala socda dalalka nigeria siraleon iyo masar kuwaasoo saldhigoodu noqon doono magaalooyinka muqdisho jowhar iyo baydhabo go-aanka gaarista tirada iyo dalalka qaybta ka noqonaya howlgalkan waxaa dib u dhigay xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexaysay soomaaliya iyo ethoobiya taasoo ku saabsanayd heshiiskii muranka badan dhaliyey ee ay somalilan ethoobiya la gashay bishii janaayo ee sanadkii hore xiisadda soomaaliya iyo ethoobiya ka dhexaysay ayaa soo yara dabacday kow iyo tobankii bishii disembar ee sanadkii hore kadib markii ay labada dhinac heshiis horudhaca oo uu turkigu dhexdhexaad ka ahaa ay ku gaareen magaalada ankara halkaasoo ay ku ballanqaadeen inay soo afjaraan khilaafkooda toddobaadkii hore ayay ahayd markii soomaaliya ethoobiya ay kala saxiixdeen heshiis xaqiijinaya ka qaybgalka ciidamada ethoobiya ee howlgalka cusub ee midowda afrika ee soomaaliya heshiiskan ayaa daba socday booqasho ay toddobaad ka hor ku tageen magaalada muqdisho wafdi ka socday dowladda ethoobiya oo uu hogaaminayey taliyaha ciidamada militariga dalkaasi marshal birhanu jula oo uu wehliyo taliyaha sirdoonka ethoobiya ridwaan xuseen madaxda hogaaminaysa wafdiga ethoobiya ayaa la kulmay dhigooda soomaaliya genaraal odawa yuusuf raage iyo cabdulaahi maxamed cali sanbololshe warbaahinta dowladda soomaaliya iyo ethoobiya ayaa labadaba xaqiijiyey booqashada wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa sheegtay in wadahadallada diiradda lagu saaray ka hortagga argagixisada xasiloonida gobolka iyo doorka ciidamada ethoobiya ee eyusom ciidamada ethoobiya ayaa ka howlgeli doona isla gobollada soomaaliya ee ay sannado badan ka howlgelayeen sida gedo baay bakool iyo hiiraan ethoobiya waxay sidoo kale leedahay ciidamo ka baxsan howlgalka midowda afrika oo soomaaliya ku jooga heshiis labageesooda oo ay dowladda soomaaliya ethoobiya hore ula gashay wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud awees jaamac ayaa v o edu weydiisay sida dowladda soomaaliya oo marar badan horey uga cabatay dhaqdhaqaaqyada ciidamada ethoobiya ee aan howlgalka midowda afrika qaybta ka ahayn loo xakamayn karo ethoobiya sanooyinkii ugu dambeeyey waxay ku howlgalaysay laba heer oo kala duwan heer waa ciidan ka tirsanaa ee howlgalladii midowda afrika heerna waxay ku imaanayeen waxaa la yidhaahdo bilateral amaba heshiis labada dhinac ah oo mar walba haddii ay baahi timaado lagu soo buuxinayay marka heerarkaasi haddii ay jirayaanna waxay noqon doontaa mid labada dhinac ay ka wada hadlaan laakiin maahan waxa iska furan sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkii ay soo saareen kulankoodii muqdisho heshiiskii toddobaadkii hore dhex maray madaxda ethoobiya iyo soomaaliya ayaa xoojinaya heshiiskaasi ciidan ee ka dhexeeya labada waddan ciidamadii ugu horreeyey ee midowda afrika oo ka socday dalka uganda ayaa la geeyey soomaaliya bishii maaj ee sanadkii labada kun iyo toddobadii xilligaasoo ay al-shabaab awood badan ku lahaayeen dalka soomaaliya muqdishona ay qayb ka haysteen hase yeeshee kooxdan uu maraykanku u aqoonsaday argagixisada ayaa weli khatar ku ah dowladda soomaaliya toddobaadkii tegana al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada soomaaliya oo ku yaala gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyagoo muddo kooban galay magaalada balcad oo soddon kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada muqdisho iyo tuulooyin yaryar ka hor inta aysan ciidamada soomaaliya iska caabin
mahadsanid warbixintaasi waxaa soo jeedinayey maxamed colaad xasan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed oo toddobaadkan booqasho ku tegey magaalada muqdisho ayaa wadahadallo halkaasi kula yeeshay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay villa soomaaliya kulanka labada hogaamiye ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyagoo adkeeyey xiriirka taariikhiga ah iyo darisnimada soo jireenka ah ee labada shacab oo ay aasaas u tahay is-ixtiraam qarannimo iyo ka dheeraanta faragelinta arrimaha gudaha ee dal kasta bayaanka ayaa intaasi ku daray inay wadajir u soo dhoweeyeen is-afgaradkii ay gaareen taliyayaasha ciidamada qaranka ee soomaaliya iyo ciidamada difaaca ethoobiya kaasoo lagu xoojiyey amniga iyo xasiloonnida gobolka waxay bogaadiyeen bilowga wadahadallada farsamo ee ka socda ankara oo muujiyey sida ay labada dal oga go-an tahay wadahadal wax ku-ool ah iyo iskaashi miro dhal ah kadib heshiiskii loogu magac daray baaqii ankara ay labada hogaamiye gaareen dhammaadkii sannadkii hore booqashada aabi axmed ayaa ku soo beegantay xilli labada dal ay isku dayayaan inay soo afjaraan khilaafkii januwari ee sannadkii laba kun afar labaatankii ka dhashay heshiiskii muranka badan dhaliyey ee badda ee ethoobiya ay la gashay somalilan haddaba booqashadan aabi axmed uu ku tegay magaalada muqdisho maxay ka dhigan tahay su-aashaasi iyo kuwo kale ay sahre cabdi axmed weydiisay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee geeska afrika kuna sugan gobolka virginia ee duleedka washington
waxaan qiyaasayaa in doorashada inay daba socoto wadahadalkii ankara december ka dhacay oo laysu soo dhaweynayay labada dal sidaad xusuusato madaxweyne erdogan iyo turkiga baa dhexdhexaadinayay labadooda markii arrintii is-afgaradka ee waqooyiga ay la galeen abiy axmed iyo raggiisu marka waxaad moodaa inay daba socoto kalsooni dhiskaas iyo in lagu ballamay markaasba in labada magaalo madax ay isbooqdaan iyo wax lamida marka taasay u eg tahay inay inay salka ku hayso inkastoo bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in laga wada hadlayo arrimaha amniga siyaasadda diblomaasiyadda dhaqaalaha iyo la dagaalanka al-shabaab ayay yidhaahdeen haddana imaanshiyaha magaalada muqdisho uu yimid abiy axmed waxa ay tooshka kusii shiday wakhti aan dheereen dowladda haatan jirto markii muddo ay maaragtay khilaafaad uu kala dhexeeyey al-shababa oo ku saleysnaa arrinta is-afgarad ee dhinaca badda ee somalilan ay la gashay ethoobiya marka abiy imaanshiyihiisan soomaaliya ma kula tahay intaasi uu ka tanaasuli doono inkastoo si cad ilaa iyo haatan uusa u dhihin waa ka tanaasulnay shirarkii hore ma kula tahay tani inay ka soo bixi karto aragti noocaasi ah oo etoobiya ay ka tanaasuli karto baddii ay horey ugu dheganayd
waaba ka soo baxday oo horey baaba arrintaasi loo waxaad moodaa in meel loo dhigay etoobiya inkastoo aanay afka ku ballaarin oo aan odhan isafgaradkii waa ka noqonay aan somalilan la galnay inkastoo aanay marna dhihin haddana waa muuqataa oo arrintaas waxaa la yidhi markii laga wada hadlay oo ankara la joogay in wixii hore u dhacay laga gudbo waxaasna waxaa ka mid ahaa sidaan u fahamnay memorandumkii iyo wixii ku saabsanaa soomaaliyana hadda bil bad ay hadda bixiso ma haysato iyo qaab ay ku bixiso iyo dawlad awood u leh oo awood weyn leh oo hadda bad siin karta etoobiya dalka kama dhisna marka taas waxaad moodaa memorandumkaasi inay raacday qoladii markii hore gashay oo baxday oo dee muuse biixi iyo maamulkiisii meeshii waa ka baxeen wadahadalkan ankara iyo isu soo dhowaanshaha etoobiya iyo dowladda federaalka soomaaliyana waxay muujinaysaa in arrintaas laga gudbay marka waxba hadda ku dhawaaqidoodu wax badan inay afka ku ballaariso wax badan oo macnaa ay samaynayso ma laha waxaa muhiima inaan soomaaliyana hadda maanta bad bixin karin oo awood u lahayn etoobiyana ay arrintaas ay garowsatay oo aada moodo inay memorandumkii ay gashay is-afgaradkaasi inaanu meel dheer inaanu gaarayn inkastoo ciidamada etoobiya mar kastaba ay joogeen gudaha soomaaliya hadday noqoto koonfur galbeed gobolada dhexe iyo galmudug dhinaca jubbaland haddana dowladda soomaaliya inta khilaafka uu jiray waxay mar kasta ku celcelin jirtay diidmada ciidamada atmis inay kasii mid ahaadaan kuwa ethoobiya marka mar dhaweeto inkastoo markii heshiisyadii ugu dambeeyey la gaarayay ee dowladda soomaaliya ku dhawaaqday inay aqbaleen in admis ay ka mid ahaadaan ciidamada ethoobiya haddana weli arintaasi way taagan tahay oo etoobiya dhankeeda gorgortan fara badan ay ugula jirtay ee dowladda soomaaliya ma kula tahay taasi inay qeyb ka tahay imaanshihiisa abiy dalka soomaaliya waa qiyaasaya waxaan isleeyahay inay isu soo dhaweyntana inayba ka mid tahayba labada dal inay isku soo dhowaadaan inay etoobiya ka qeyb qaadato au som waxaadna moodaa in isfahamkaasi hadda inuu dhacay oo layska hayo laysku hayo uun numberka iyo tirada kaga qayb gelaysa iyo sectorka ama meesha ay ka shaqayn doonaan iyo waxyaabahaas faahfaahinahaas keliya dhimana waxaad moodaa in in principle ama si guud in laysku raaca inay ka mid noqdaan run ahaantiina soomaalidu waxaad moodaa maadaama ay au som iyo afrikaanka iyo ay kulli ay ay maaragtay saacidaan hay-ado caalamiya iyo dalal dibadda ah in la khasbayay oo arrintaa lalahaa waa inay ka mid noqdaan oo ay ay ku jiraan iyadoo ay saas tahay haddana soomaalida waxaad moodaa inayba u muuqataba iyagu etoobiya mar kasta soomaaliya gudaheeda waa joogtaa marka inay sharci ku joogto baa ka roon iyadoo sharci darro ah inay inay inay inay ku jirto dalka gudihiisa marka waxyaabahaasoo dhami waxay u baahan yihiin wadahadal iyo isfaham labada dhinac ah waa tahay bal marka waxaad iiga warantaa abi axmed maadaama arinta ku salaysan atmis iyo qeyb ahaanba laga sii wada hadlay arrinka badda haddana abi imaanshihiisa muqdisho muxuu ku helayaa maxay tahay ujeeddada
waxaan u malaynayaa inay tahay formality keliya un kalsooni dhiskaas iyo ballanqaad hore oo ahaa inay isbooqdaan oo hadda waa tii madaxweynaha soomaaliduna waa tuu tegay adisababa oo kasoo laabtay isagana si dib loogu soo casunay inuu isaguna xamar yimaado waxyaabo saasa weeye maahane faahfaahinta iyo sida runta ah oo wax u dhacayaan waxay geli doontaa farsamo iyo arrimo maaragtay guddiye iyo in dad ka shaqeeyo sida xiriirkaasi uu ahaanayo waxyaabaha hadda ay leeyihiin waa iska kaashanaynaayoo amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha hadda ay qorqorayaan o dham waxaasoo dham waxay u baahan yihiin farsamo iyo sidii looga dhabayn lahaa laakiin mar kasta soomaaliya iyo etoobiya waa isu dhan yihiin waana waa dad derisa waa isu baahan yihiin boqol iyo labaatanka milyan soomaalina waxay rabtaa inay wax ka iibsato oo ay suuq ka dhigato iyaguna waa dalkaas oodan oo aan badda lahayn oo waxay rabaan meel ay wax uga soo degaan marka labada dhinac baahidooda layskuma haye eh qaabkii iyo shuruucdii iyo iyo sidii wax laysu dhaafsan lahaa baa laysku hayaa oo oo oo soomaalida oo dhan u calaamadsan laakiin uma arko anigu in marna bad la bixinaya iyo sida soomaalidu ay u sahlayso ee etoobiya rabta inay ka mid noqoto nabadeynta iyo waxaasi waa waxyaabo semantics wax loo yaqaan ama iska maaragtay kuturi kutena nuxurku waxa weeye labadan dal waa deris see u wada shaqayn doonaan mustaqbalka
kaasi wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda isagoo ku sugan gobolka virginiya ee duleedka washington d c ayuu u warramayey wariyaha v o e-da sahre cabdi axmed dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
qaadir maxamed mursal ayaan dhegeystayaal soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka ramadaan mubaarag ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa wadajir u soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha ramadaan mubaarag ayaan dhegeystaal idin leenahay intaan dhabbaalada u gelin waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan
bisha sugayle ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bisha sugayle ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري سكرت الموت كيوم سؤاشنا تيريوم عسيرة موت نسوم رمضان سكرت الموت كيوم
waxaa dhabar uu noogu yimid hooyo nuuriyo xasan yarow iyo cabdi xuseen xasan yarow maxamed shaamshaam iyo shukri sheekhcali xamdi shaamshaam iyo cabdicasiis shaamshaam iyo cabshir isaaq shaamshaam mukhtaar isaaq shaamshaam iyo hanad isaaq shaamshaam iyo bashiir ibraahim bashiir ganey cabduqaadir isaaq shaamshaam iyo xasan isaaq shaamshaam iyo sureekha cali iyo cabdulaahi isaaq shamsham iyo khaalid isaaq shamsham iyo luuley isaaq shamsham eedo muumino ibraahim eedo habaay kerow maxamed iyo cabdisalaan xasan mataan cabdixakiin xasan mataan iyo mukhtaar xasan mataan iyo saado xasan gaabow dhammaantood waxa ay taaniid gaarsiinayaan axmed isaaq shamsham iyo maryan ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay maraykanka waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara aamin ayaan leenahay dhamaalkan waxa uu noogu yimid hooyo amiimo maxamed salaad eedo nishey maxamed cali adeer isxaaq maxamed cali iyo jamaal shariif maxamed axmed nadaamiye iyo cabdisalaan hereri iyo asmo shariif iyo sacdiyo farxaan iyo cadnaan xuseen cali maxamed cabdinuur dhammaan asxaabta waxayna taaniid gaarsiinayaan fartuun shariif maxamed iyo cabdifataax aadam oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee baniaadinka la siiyo owlaad keyr qabta haatana mar kale dib aan ugu noqonno qasiidooyinkii aan idinkugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
نجينا يا الله من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس nafta nafta hagarbeediyo inta lagu hungoobe sharafteeda heeru ku hogaamiyaaliyo hogaana ibliisba hadan ka tuure nafta nafta hagarbeediyo inta lagu hungoobe sharafteeda heeru ku hogaamiyaaliyo hogaana ibliisba hadan ka tuure hanuunsho walaayo wadunaga hagoodo naftaadi madeediyo noga hili shaydaan noga hili shaydaan ya allah allah shururi nufusi نجينا يا الله الله من شرور النفوس الله جينا يا الله الله من شرور النفوس نجينا يا الله الله من شرور النفوس hadalkii rasuulkiiho shan kastoy hawraar waxaan culimadu ku hooshaan naftu haaban weydo hogaana ibliisba heladaw tumaaye hadalkii rasuulkiiho shan kastoy hawraar waxaan culimadu ku hooshaan naftu haaban weydo hoggaana ibliisba heladaw tumaaye hanuunsho walaayo awadu nagahagoodo naftaadi madeeriyo noga hili shaydaan noga hili shaydaan ya allahu allah shuruuri nufuusi نجينا يا الله الله من شرور النفوس الله جينا يا الله الله من شرور النفوس نجينا يا الله الله من شرور النفوس iyaadoo hagaagiyo waddadii habboonay haybtiisa moogay hawadeeda raaco hoggaanay ibliisbay hirataa warkiise iyaadoo hagaagiyo waddadii habboonay haybtiisa moogay hawadeeda raaco hoggaanay ibliisbay hirataa warkiise hanuunsho walaayo awadu nagahagoodo naftaadi madeeriyo noga hili shaydaan noga hili shaydaan ya allah allah shuruuri nufuusi نجينا يا الله الله شرور النفوس الله جينا يا الله الله شرور النفوس نجينا يا الله الله شرور النفوس taaniyadan waxaa inooga timid fardowso cabdulaahi cadow iyo aaniso cabdulaahi cadow khadiijo cabdulaahi cadow nuurto cabdulaahi cadow cabdinaasir cabdulaahi cadow muucaad cabdulaahi cadow iyo daahiro cabdulaahi cadow abshir aadan kerow maxamed aadan kerow iyo hooyo faadumo aadan kerow eedo daahiro aadan dhiibaan waxaana ay tahniyad u dirayaan cabdulaahi cadow iyo maryan cadow maxamed oo gabari ay ugu dhalatay dalka kenya xerada qaxootiga ee dadhaab gabadhaasi oo loo bixiyey bushra cali waxa ay leeyihiin ducadu waxageen waxaa leenahay bushra allah ka dhiga tiisoo weynaata waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta dhambaalkan wuxuu nooga yimid nuur xasan cabdulaahi cabdi iyo hiiraan axmed xirsi iyo sacad cabdulqaadir bulshaale iyo liibaan sheekhdoon cusmaan yasmiin sheekhdoon cusmaan iyo shukri cabdulaahi cabdi iyo liibaan cabdulaahi cabdi iyo nadiifo axmed xirsi mahad axmed maxamuud mahad shikaago iyo cabdi cabdulaahi xuseen waxa ay kala joogaan switzerland austria baris dalka faransiiska magaalada ankara ee turkiga nairobi kenya iyo garowe waxaana ay taani gaarsiinayaan cabduqaadir sheekh xaamud iyo faa'isa cabdiweli cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay garowe waxaanay leeyihiin noqda qoyskii isku waara ee banow kala siiyo owlaad qarqabta aamiin ayaa leenahay markana waxaad ku soo dhowaataan heestan u qaado nimcaan hillaac
cabsanaada ifkuna waa galinarkiye hasigna hilinka toosan dadyo waa hawl adduunku hora laynoogu sheegay quruuma hore halaagmay iblaysu idin hallayne hagaaga ku toosanaada ifkuna waa galinarkiye hasigna hilinka toosan suaasha haboonida oo jawaabteeda nagu hagaaji marka moodku ku haleelo ay naftu halaa ku dhaafto hogyo lagu dhigayo iilka habaska lagugu boobo halkana howlba dambayse su'aasha haboonila oo jawaabteeda nagu hagaaji
ramadaan mubaarak ayaan ana dhankayga ka leeyahay dhegaystayaasha eedaanduray oo dhambaalka xaggayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo shukri xaaji abuukar iyo carruurteeda oo kale ah fartuun maxamed bile iyo fawsiye maxamed bile cabdifataax maxamed bile naciime maxamed bile iyo najme maxamed bile dhammaan reer maxamed bile oo kala jooga kismaayo kanada kenya iyo kambala waxay tahaniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan cabdirasaaq bile iyo ilhaan xuseen saalax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada waraloo ee dalka kanada waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkaasi lamid ahna waxaa diraya adeer cabdirashiid bile salaad oo maraykanka jooga cabdinaasir bile salaad oo london jooga cabdirasaaq bile salaad oo ku nool magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalka canada iyo nadiif bilo salaad oo kenya degan iyo dhammaan reer bilo salaad waxaana ay u hambalyeynayaan cabdirasaaq bile salaad iyo ilhaan xuseen saalax oo arooskooda uu ka dhacay ee dalka canada isku waaro ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin dhinacii kaalimaha qhasiidooyinka ramadaanka aanu markaan dib ugu laabana
ambalyadani aroos waxay naga soo gaartay xasan cabdulaahi cabdi iyo hiiran axmed xirsi sacad cabdulqaadir bulshaale iyo liibaan sheekhdoon cusmaan yaasmiin sheekhdoon cusmaan shukri cabdulaahi cabdi liibaan cabdulaahi cabdi iyo nadiifo axmed xirsi iyo mahad axmed maxamuud mahad shikaago waxaa kaloo ku jira cabdi cabdulaahi xuseen dhammaan dadkan oo kala joogay switzerland austriya faransa turkiga iyo kenya iyo weliba soomaaliya waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdulqaadir sheekh xaamud iyo faa'ise cabduule cabdulaahi oo meherkooda iyo arooskooduba uu ka dhacay magaalada garoowe ee caasimada puntland waxaan leenahay noqda kuwa isku waara ubad kheer qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhankii qhasiidooyinka ayaan markaan aadi doonaa kusoo dhowaada khasiidadani
dhambaalkani waxaa lagu bilaabay ramadaan mubaarak waxaana uu naga soo gaaray cabdi cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi maxamed cabdulaahi xaawo cabdulaahi marin cabdulaahi yuusuf cabdulaahi iyo ciise cabdulaahi waxaa kaloo ku jira maxamed cabdiraxmaan kuulow iyo injineer borow dhammaan dadkan waxay kala joogaan soomaaliya south africa kenya canada maraykanka sacuudiga iyo norway waxaana ay tahay niyad dhalasho ay halkani uga dirayaan cabdulaahi ogaadeni iyo sacadiya cabdiraxmaan oo ay gabari ugu dhalatay magaalada nairobi gabadhaas waxaa loo bixiyey ruweyda allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان رقيعي وبلا ومضنا معبودكم انا يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان شو مقعي وبلا ومضنا معبودكم انا يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
مسكيني وتعدل بشيلة بصوبة إسلامكم يدوبة يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان مسكيني وتعدل بشيلة بصوبة إسلامكم يدوبة يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
فيك مسوقي بشوم ورقودك وماروبا نرتم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان فيك مسوقي بشوم ورقودك وماروبا نرتم يا hambalyadan indaanta waxay naga soo gaartay ibraahim liibaan abshirow faadimo liibaan abshirow yaasiin yaasimiin liibaan abshirow iyo aadan liibaan abshirow xamse liibaan abshirow nuunay liibaan abshirow iyo asxaab kale oo fara badan waxay kala joogaan soomaaliya kenya iyo sbain waxaana ay halkani hambalyo aroos ay uga dirayaan qureysho maxamed iyo sigigeeda cabdisalaam liibaan abshirow oo ku aqalgalay dalka kenya ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara baraara wiil iyo caano gabar iyo caanana allah idinkala siiyo aamiin dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan aan dib ugu laabanno qasiidadaas ayaana dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee galabta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan انت كماجي بشوك معاشم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان في كلامي رحم انت كماجي بشوك معاشم يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacaddani galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya aniga ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa ramadaan kariim
يا رمضان في طاعة الله يا رمضان ودع ودع يا رمضان في طاعة الله يا رمضان
مسالك حديثك بشي ومروي قرانك معنيم يا رمضان ودع ودع يا رمضان